habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasaha bisha januari ee sanadka labada kun shan iyo labaatankuna waa siddeed iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o s somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunida waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee soomaaliya oo magaalada baydhabo ka bilaabay kulamo wada tashi ah oo qayb ka ah sidii ay u qaban lahaayeen doorashooyinka dowladaha hoose nooc waxaa la rabaa xisbiya in lagu tartamo in laga taga ma la rabo qofii codkiisana in la bixiyaa la rabaa adduunyada marka loo fiiriya wax isu imaanaya ma ah wax adag waayo laakiinse sababta loogu heshiiyaa danaa keentay soomaalidii ma ka maarmi karaan qabiilada in wax loogu qaybiyay rabaan sidii horena in wax lagu qaybiyay ma la rabee one man one vote in noqdaa la rabaa
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan duqaymo ka dhacay puntland oo ay ku dhinteen dad hal qoys ka soo wada jeeda saa la socotaama maqasheenba duqayntu waxay ka dhacday meel ka mida deegaan qandala oo lagu magacaabo ceelka adax duqayntaasu marka cadowgii meeshai ku dhumaalaysanayay waa la duqaynayay dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sidaa hadda riboodka ku helay ka koobnaa saddex toban qof qof waa ka maqnaa oo meel magaalaha ku jiray
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale oo xiisale marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida laba qof ayaa ku dhintay lix iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen isniintii shalay kadib rasaas ay fureen ciidamada israa'iil oo ku sugan koonfurta lubnaan sida ay ku warantay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan wasaaraddu waxay sheegtay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku dhaawacmeen xilli ay isku dayayeen in ay galaan tuulooyinkooda oo weli ku jira gacanta ciidamada israa'iil ee ku sugan koonfurta lubnaan ciidanka israa'iil ayaa weli fariisin ku leh tuulooyin iyo degmooyin ku yaala koonfurta lubnaan kuwaasi oo ay qabsadeen intii lagu jiray dagaalka israa'iil la gashay ururka xisbullah bishii oktoobar ee sanadkii hore taasoo ugu dambeyn horseeday weerar dhulka ah oo israa'iil ay ku qaaday koonfurta lubnaan toddobaaaankii bishii noofembar kii heshiis xabad joojin ah ayaa la gaadhay taasoo ay fududeeyeen maraykanka iyo faransiiska heshiiskaasi ayaa dhigaya in ciidamada israa'iil ay isaga baxaan koonfurta lubnaan lixdan maalmood gudahood oo ku beegan axaddii lasoo dhaafay oo ahayd kii januari sidaa lagu heshiiyey kabixitaanka ciidanka israa'iil kadib waxaa la qorsheeyey in kor uqaadis lagu sameeyo joogitaanka ciidamada lubnaan iyo kuwa qaramada midoobay ee unifil iyadoo xisbullana lagu qasbayo in ciidamadiisa uu kala baxo aagaasi oo uu dib ugu laabto waqooyiga webiga alayqani oo isagu qiyaastii soddon kilomitir xuduudda u jira islamarkaana la burburiyo dhammaan dhismayaasha militari ee ay weli ku leeyihiin koonfurta lubnaan rasaas ayaa maanta oo salaaso ahayd laga maqlayay magaalada gooma ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo arrintani ayaa imanaysa iyada oo qaramada midoobay ay ka digtay xaalad bini aadanimo oo walwal leh gooma ayaa waxaa isku haya askarta militariga ee ciidanka kongo iyo fallaagada ay taageerto ruwanda ee m fallaagada ayaa weerartay aagga oo sheegtay in ay gacan ku hayaan afhayeenka xafiiska bini-aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa maanta oo salaaso ah sheegay in cisbitaalada magaalada gooma ay buux dhaafeen hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in si kumeel gaar ah ay u hakisay howlihii gargaarka cuntada ee degmada gooma madaxweynaha kenya william ruto ayaa sheegay in wadahadallo nabadeed la qorsheeyey arbacada wadahadalladan ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan madaxweynaha congo felix tshisekedi iyo madaxweynaha ruwanda paul kigami madaxweynaha kenya william ruto ayaa sheegay in ay jiraan xal inaanu jirin xal militari oo lagu xalin karo colaadda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark rubio uu cambaareeyey weerarka gooma ee kooxda m ee ay ruwanda taageerto rubio ayaa caddeeyey ixtiraamka maraykanku uu u hayo madax bannaanida jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa hadalkan sheegay mar uu shalay telefoonka kula xidhiidhay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khamnai ayaa maanta oo salaasa sheegay in khaza ay jilbaha u dhigtay israa'iil ayatullah khamnei ayaa arrintan soo hadal qaaday mar uu ka hadlayay xabad joojin dhowaan laga gaadhay dhulka falastiin heshiiska xabad joojinta ayaa dhaqan galay iyadoo ujeeddadu ay tahay in lasoo afjaro dagaalka socday in ka badan shan iyo tobanka bilood hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khamnai ayaa sheegay in ghaza oo ah meel yar oo kooban ay jilbaha u dhigtay siduu hadalka u dhigay maamulkii sahyuuniyadda ee ilaayo ilkaha hubaysan sida uu sheegay kuwaasoo taageero buuxda ka haysta maraykanka sidoo kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ismaaciil baqaayi ayaa dhaleeceeyey fikradda madaxweynaha maraykanka ee ah in falastiiniyiinta laga raro khaza oo loo raro meelo kale sida masar iyo urdun afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay in cagajuglaynta siyaasadeed aanay falastiiniyiinta ku qasbi doonin in ay qaxaan qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayaa uu ku sheegay in khaza ay tahay dhulka hooye ee falastiiniyiinta ayna ku bixiyeen qiimo aad u badan si ay halkaasi usii joogaan dagaalka khaza ayaa ka dhashay weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar waxaana sida la sheegay xamaas ayaa qabsatay wakhtigaasi laba boqol iyo koob iyo konton qof oo sideed iyo toddobiyo siddeetan ka mid ah ay ku jiraan gacantooda ilaa hadda sidoo kale israa'iil ayaa dishay ku dhowaad afar toddobiyo afartan kun oo qof oo ku noolaa khaza intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee soomaaliya cabdilkariim axmed xasan ayaa shalay ku dhawaaqay goobaha ay dowladdu ku qabanayso doorashooyinka golaha deegaanka doorashooyinkan ayaa ka qabsoomi doona maamulada s c khaatumo galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa sheegay in doorashada jubbaland lagu qaban doono gobolka gedo xubnaha gudiga ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa magaalada baydhabo ka bilaabay kulamo wada tashi ah oo ay la qaadanayaan bulshada halkaasi ku nool wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray baydhabo mas-uuliyiin ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo dhowaan gaaray magaalada baydhabo ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen maamulka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulamada waxaa looga hadlayay sida ugu habboon ee lagu qaban karo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo ee qof iyo cod yuusuf cabdiqaadir maxamed oo ka mid a guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka warbixiyey socdaalkooda magaalada baydhabo wuxuuna tilmaamay in bulshada lagu wacyigelinayo ka qayb qaadashada qabsoomida doorasho qof iyo cod
noocyo badan oo doorasha adduunyada jira nooca kii ugu adkaa yaa laisla qaatay kan ugu adag markaan leeya waxaa waaye nooc waxaa la rabaa xisbiya in lagu tartamo four point fiveka in laga taga ma la rabo qofii codkiisana in la bixiyaa la rabaa adduunyada marka loo fiiriya wax isu imaanaya maaha wax adag waaye laakiin sababta loogu heshiiyaa danaa keentay soomaalidii four point five ma ka maarmi karaan qabiiladii in wax loogu qaybiyay rabaan sidii horena in wax lagu qaybiyay ma la rabee one man one vote in noqdaa la rabaa marka si wixii laisugu dhex wado wax adag oo aada u adag yaa lagu heshiiyey in doorasho nooceeda la qabto inta kale aan kasoo tagno one man one vote aan ku reebno ama qof iyo cod qof iyo cod maxay faa'iido leedahay faa'iidooyin badanay u leedahay dad badan oo aan fursad u heli karin markii oo madax iska taabashadii daraad la sameynaya oo kale marka madax la iska taabanaya dad fursad aan u heli karin in madax laga soo taabto yaa maanta wuxuu awoodaa suuqa inuu galo dad isku soo duduubdo dad badan asi ka soo dhaadhiciyo wax keensado sanduuq markay maadaan asaga doortaan ninkaas kartidiisii iyo dadnimadiisuu ku keensaday codkii u helay ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama golo deegaan ha ka mid noqdo wuxuu asaga shaqaysto hadduu soo sharaxo asaga shaqaystaa maaragtay yuu wax ku helayaa qof ku hor istaagaya ma jirta marka faa'iidadaas ay leedahay faa'iidada kale ay leedahay waxaa waaye qof qof ciilaayo ma jirto nin walba asagaa gacantiisa intuu qaado qofkii uu doortay yaa usoo baxaya haddii lagaa tira badiyeyna sidii adig aa u shaqaysay yaa yareed nin kaa tira badanaa cod codkii helaya waa lagu qancaya sababta aan idinla kulmayna maanta ururada bulshada rayidka shalay waxaan la kulannay dowladdaan la kulannay dowladda iyadaa madax waay meesha albaabkii laga soo galaya waaye marka ugu horeysa iyada lala kulmo haddii kale waxa waaye ma la helayo fursad oo inta lagu xeelan marka dowladdii waa soo aragnay waana soo fasaxday dadka loo baahan yahay in la wacyigeliyo oo inay doorashada brimary maaragtay loo baahan yahay waa dadka idinka idinka dambeeya dadka idinka aad mas-uul ka tihiin ururada bulshada rayidka waxay isugu jiraan odayaasha dhaqanka ha ku jiro wadaadada ha ku jiro hooyooyinka ha ku jiro gabdhihii iskoolada dhiganaya ku jiro kuwa jaamacadaha dhiganaya ku jiro qof iyo cod macnaheedu waxaa waaye qof walba xor waayo inuu doorto inuu la doorto asna wax doorto intii kasoo qayb gashay yaa matalaysa inta kale cabdiraxiin cabdulaahi shaafici oo xubin ka ah guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa isna sheegay doorashooyinka soomaaliya ka dhacayay inay soo mareen marxalado kala duwan haatanna la gaaray xilliga shacabka ay go-aamin lahaayeen qofka ay rabaan inuu hogaamiyo
waddankan sidaan la soconaba maraaxil kala duwan ayuu soo maray si uu usoo kabto waxaa mar waxaa jirtay dadka loo talinaa laiska laiska magacaabi jiray haddana waxaa timid wakti dhaqanka ay farta ku fiiqaan qofka na matalay ama na hogaaminay haddana waxaa timid wakti konton iyo kow qof ay dooranayso waa ka soo gudubnay boqol iyo kowa ugu dambeysay marka macnaha halkaas waxaan ka dareemaynaa aanba tartiib u soconay mar kasta uu jiray horumar inuu jiray iyo tallaab ah in shacabka loo celiyo codkooda iyo go-aankooda in lagu celiyo nasiib wanaag maanta waxaan soo gaarnay heerkii dadka codkooda uu noqon lahaa kan aayaheenna go-aamiya arrintaas iyada ah waxay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo adinka ayaa codka aad tuuraysaan wuxuu ka tarjumayaa nooca aad rabtaan inaad u noolaataan berito dadka aad rabtaan inay hogaamiyaan oy go-aamiyaan sidaa u noolaan lahaydaan marka waraaqda aad tuuraysaan waraaq sahlan ma ah waddankan waxaan ognahay in madfac looga qaxay oo madfac isu qaxin jiray laakiin waraaqdaas waxay noqon doontaa tug ka xoog badan madfaca iyo hubka ayay noqon doontaa waa socdaalkii ugu horreeyey guddiga doorashooyinka madax bannaan ay ku tagaan maamul goboleedyada dalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab uu maalintii labaad ka socdo inta u dhexaysa degmooyinka halgan iyo buulo burde ee gobolkaasi wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne waxaa degan xaaladda deegaanka beere yabaal ee gobolka hiiraan halkaasoo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta dowladda ayaa guulo ka sheegtay dagaalka maalintii labaad ka soconaya aagga deegaanka beere yabaal oo hoos tagta degmada bulaburte lama oga khasaaraha rasmiga ah dagaal saaki waa berigii ka dhacay deegaanka beere yabaal oo xalay ay ku hideen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan muuse salaad wehliye oo howlgalka hogaaminaya ayaa warfidiyeenka uga waramay isaga oo ku sugan deegaanka beere yabaal ilaa hadda horumarka ay ka gaareen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab waxaan hadda ku sugannahay deegaanka bereyabaal oo dhaca degmada buloberde iyo degmada halgan inta udhexaysa runtii guluf dagaal oo saakay aroortii hore aan soo bilowday oo runtii dhowr goobood ka dhacay ilaahi subxana wa tacaala wuxuu garabkooda ka baxay kooxihii naflacaariga ahay ee ummaddan halakeeyey deegaanka aan halkan hadda ku sugannahay ood arkaysa duruufta ka muuqato beeray oo nolol diidka ahay oo nafdiidka ahay horumar diidka ahay runtii ilaahi subxana wa tacaala hana ku mahadsan awooddeenna iyo xeeladeenna iyo ma ahan waa fadliga ilaahay waana ku mahadsan yahay baktigoodii iyo meydadkoodii oo buuraha yaalna waa soo marnay waana la soo bandhigi doonaa hadii alla idmo ilahi subxana wa tacala gacantooda waa ka baxyey wuuna ka sii bixi doonaa saacadaha nagu soo foolan insha allahu tacaala goobo kala duwana laga sii qaban doonaa hadii alla idmo inta ay meel ka mida gobolka hiiraan ay ku sugan yihiinna ka mahari doona hadii alla idmo iyo soomaali guud ahaan insha allah runtii khasaare badanaa jiro waxaa jiro gaadiid laga gubay waxaa jiro hub laga soo furtay oo aan soo bandhigi doona hadii alma hubka nuucyadiisa kala duwan waxaa jiro bakti fara badan oo kuwada ah waxaa jiro dhaawac fara badan oo jiiteen marka khasaaraha iyo dhammaan iyo agabkii kala duwanaayo ciidano laga furtay iyo kulli dibaan ka soo bandhigi doona hadii alla idmo weli xaaladii ayaa socday gudoomiya muuse ayaa intaa ku daray in howlgalka uu soconayo inta guud ahaan gobolka hiiraan laga saarayo kooxda al-shabaab waxaana sidoo kale ugu baaqay dadkii ka barakacay deegaanka beere yabaal inay dib ugu soo laabtaan ma rabno in ma rabno in dadku ay naga cararaan waxaan rabnaa dadku inay noo soo cararaan inay xornimo gaaraan inay horumar gaaraan in adeegii bulshada u soo dhowaado waxaan rabnaa insha allahu tacaala wakti dhowna waxaan diyaargarowgii labaad iyo iyo socodkii labaadna dhaqaaqi doonaa haddii alla idmo inta haanta qabadaha qaarka sana bannaan yahay taakana qabyada tahay qalabka waa sidayna haddii alla idmo garabkiisa alla ka baxay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalmahaas nagu soo fool leh in hiiraan dhammaantiis laga waayo kadibna aan usoo jeesan doona haddii alla idmo qabanqaabada howlgalkan oo socotay ilaa saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa qayb weyn ku lahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka cabdulaahi sanbululshe iyo taliyaha ciidamada lugta sahal cabdulaahi cumar dhankooda al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey aada ugu soo ururaya dhulka buuraha iyo togogale ee u dhexeeya degmooyinka beledweyne iyo buulo burte xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ugu yaraan afar qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn shalay ka dhacday deegaanka ceel adax ee buuraleyda degmada qandala ee gobolka bari haddaba wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintan ka wareysatay guddoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf quurshe oo haatan ku sugan buuraleyda ku dhow halka ay duqeyntu ka dhacday saa la socotaama maqasheenba duqeyntu waxay ka dhacday meel ka mid a deegaan qandala oo lagu magacaabo ceelka adax duqeyntaasu marka cadowgii meeshii ku dhumaalaysanayay waa la duqeynayay dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sidaa hadda aan riboodka ku helay ka koobnaa saddex iyo toban qof qof waa ka maqnaa oo meel magaalaha buu jiray laba qofna arigii iyo xerada xaggeed ay jireen ma garat tobankii kaleeto meesha joogana afar waa dhimatay lixna waa dhaawac maamadii guriga u weynayd iyo qof kaleeto haweenka guriga ka mid ah iyo qof kaloo dumara hal cunug oo yar afartaas waa dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto waa ka tacsiyadeynayna arrin murugale oo hal faamil soo gaartay ho bogadhayo haddana waxaa la keenay canjeel oo lagu aasaya maydkii dhaawiciina lagu dabiibaya dhaawiciina waxaa loo gudbinayaa baledhidin wixii wax loo qaban karo halkaasaa lagu haynaya wixii kalena magaalada iyo guddiga caafimaadka baa u heelan xaggaasana lagu dabiibi doona insha allah canjeel ma tuulada ugu dhow baa maxaase dadkaa lagu soo qaaday runtii canjeel waa tuulada ugu dhow xale markaan dhibkaa maqalay guruur iyo canjeel iyo xarabo iyo meelaha ugu dhow oo laga bixi karo bay ahayd isla xalaba waa loo gurmaday meeshuna waa meel aada u fog oo aan gaari u gaari karin dadka waxaa lagu soo qaaday dhaawacoodii meydkoodaba geel waxaa lagu soo gaarsiiyey meelaha ugu dhow oo gaari u tegi karo kadibna gaari baa lagu soo qaaday duqayntu goormay dhacday guddoomiye imise goobood ayay ka dhacday
duqaynta loogu talagalay cadowga ayadanba waa socotay meelihii loogu talagalay bayna ku dhaceysay xalay sida adugu fiidkii qoyskaas bay haleeshay runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waa ka tacsidanayna arrin muruga leh oo hal faamil ku dhacday bay ahayd dhammaan dadka deegaanka reer qandalana waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan goobaha cadowga u kaagdhow yahay una soo guuraan xarumaha dowladda iyo meelaha dowladdu gacanta ku hayso oo amniga ah inta dagaal ka socdo oo nimankaas khawaariijta laga soo afjarayo waxaan leenahay ha ka soo fogaadaan dadku marar badan telefoon u diray golaha deegaankaan ula wadaagnay dadka waxaan leenahay ha laga fogaado waa ku celcelinaynaa arrintaas gudoomiye haddii dhulkoodu nabad noqonayo dadkaani waa dad nabadeed imise duqaymood ayaa xala dhacay ma middaa qoyska keliya ahbaa mase kuwo kalaa jira isla aagii bay ka dhaceen sida warka ku hayno imise ayaa lagu qiyaasayaa ilaa saddex duqaymood marka dadka deegaanka ma la xiriirteen oo dhibaatooyinka ay geysteen duqaymahaasi ma idiin sheegeen marka laga reebo qoyskan runtii wax kaleto oo dhibaataha oo dad shacaba ka soo gaaray ma jiraan nimanka cadowga goobay ku sugnaayeenna waxa weeye waa la duqeeyey dhibaatadoodana iyagu waa qarsanayaan mana soo bandhigayaan ilaa la tago oo ciidanka infentriga lagu talagalay tagaan inay soo bandhigaan in lama ogaan karo hawshuna waa ku soconaysaa dadkaasna waxaan leenahay ha laga fogaado meel kasta oo cadowgaas joogo insha allah gudoomiye dhulka duqayntu ka dhacday ciidamada puntland kuma sugna miyaa faadumo runtii ciidanka puntland oberatinkii koowaad wejigiisii labaad baa socda kuma sugna meelaha u qorshaysan inay tago bay ahayd inay tagaan bay ahayd wayna tegayaan in in yar oo kooban oo ay ku dhuumaalaysanayaan baa dhiman waana tegaynaa maanta ugu dambaysa annagu waxaan joognay buuraha aagii la duqeeyey ku dhow waa soconayaa ilaa intaanu kasoo ciribtirayno magarat yaa ka dambeeya duqayntan kolley way jiraan nin saaxiibo naga caawina puntland arrimaha duqaynta iyo waxaas marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona annagu shaqadii iyo operationkii baanu ku jiraa insha allah waana kaaga mahad celinaya xiriirkaaga muhiimku wuxuu ahaa inaan dadka u baaqno si looga fogaado cadowga ma garat
aad ayuu mahadsan kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada qandala axmed yuusuf quurshe oo u waramayay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ku dhowaad konton qof oo ka badbaaday xeryihii naasiyiintii jarmalka ee lagu gubi jiray dadka yuhuudda ayaa isniintii shalay ku biiray hogaamiyaal caalami ah oo ka qaybgelayay xuska siddeetan guuradii kasoo wareegtay xoreyntii xerada ashwits oo ku taalay dalka poland xafladan ayaa loogu talagalay maalinta caalamiga ah ee xasuusta holocostka oo caalamkao dhan looga barordiiqo dhibanayaashii xasuuqii ka dhacay dagaalkii labaad ee adduunka ee jarmalka dadweynaha ka qaybgelayay xuskan ayaa isugu yimid albaabka loo yaqaan albaabka geerida oo malaayiin maxaabiis ah oo yuhuud iyo qowmiyado kaleba leh lagu dilay munaasabadda ayaa kulmisay dad ka badbaaday xerada oshwits iyo hogaamiyaal caalami ah tofa friedman laba sano ayay jirtay markii la geeyey xeradaasi waxaannu ahayn dhibanayaal ku nool jawi qalbijab ah maanta waxaa waajib nagu ah inaannu xasuusanno taas oo ah mid muhiim ah iyo sidoo kale inaan dadka wacyi gelinno oo aan barno in nacaybku uu dhaliyo nacayb kale oo keliya toddobiyo labaatankii bishii januari kun sagaal boqol shan iyo afartankii ciidamadaha ayaa galay xerada oshwits taasoo ahayd tii ugu weyneed lixdii xero ee naasiyiinta ee dadka lagu xasuuqi jiray wixii ay halkaasi ka heleen waa wax weli murugo ku ah bini'aadanka dad la xasuuqay oo loo xasuuqay si nidaamsan iyadoo naasiyiintu ay ku tala galeen in ay baabi'iyaan dadka yuhuudda ah oo dhan qorshahaasi oo loogu magacdaray xalka kama dambaysta ah waxaa lagu qiyaasaa in hal milyan iyo boqol kun oo qof lagu dilay xerada oshwits hal milyan oo ka mid a dadkaasi waxay ahaayeen yuhuud dadka kale ee la xasuuqay waxaa ka mid ahaa dad u dhashay poland iyo qowmiyadaha roomada iyo maxaabiista midowda sofiyeti iyo qowmiyado kale dhibanayaasha waxaa laga saaray dharkooda waxaana lagu qasbay inay galaan qolalka sunta lagu buufiyo kuwo kale ayaa lagu dilay toogasho jirdil cudurro ama gaajo halka meydadkooda lagu gubay ama lagu aasay godad waaweyn oo wada jir ah markii aan ka soo degay gaariga islamarkiiba urta meydadka gubanaya ee aan hore u aqaanay ayaa islamarkiiba aan dareemay dadka jarmalku ilaa hadda waxa ay leeyihiin dhaqan rasmi ah oo ku salaysan xuska gumaadkii holocostka waajibna waxa ay ka dhigeen inay qaataan mas-uuliyadda dhibaatadii dhacday waxaan xasuus joogtaa u haynaa xadgudubkii ka dhanka ahaa bini'aadantinimada ee ay naasiyiintu ku sameeyeen holocostka waxaanan mas-uuliyaddaasi u gudbinnaa jiil kasta oo dalkayaga ah mas-uuliyaddani weligeed ma dhammaanayso si kastaba ahaatee xuskan waxa uu yimid xilli welwel laga qabo kororka garabka midigta fog awooddooda ee jarmalka iyo caalamkaba welwelka ayaa ah mid ay si weyn u muujiyeen dadka ka badbaaday xerada ashwits waa inaan si dhab ah u qaadanno waxa cadowga dimuqraadiyaddu ay faafinayaan badanaa waxa ay isku dayaan inay hirgeliyaan fikradahooda nacaybka ku salaysan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyaho ayaanan ka qaybgelaynin sanadkan xuska oshwits ra-iisul wasaare netanyaho waxaa saaran amar maxkamadeed oo caalami ah oo la xidhiidha dembiye dagaal oo la sheegay inuu geystay intii uu socday dagaalkii israa'iil iyo xamaas arrintaasi oo uu isagu beeniyey israa'iil waxaa xafladdaasi ku matelayay wasiirka waxbarashada yowaaf kisch qaraabada dadka israa'iiliyiinta ah ee ku jira gacanta xamaas ee ku sugan khaza ayaa iyaguna u safray dalka poland halka dadka ka badbaaday weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar labadii ay ku biireen dadkii holoska ka badbaaday ee ka qaybgelayay xafladaha xusuusta ah ee ka dhacay gudaha dalka israa'iil howlgal caalami ah oo ka dhan a argagixisada oo ka dhacay bariga afrika ayaa lagu soo qabtay toddoba eedeysane waxaana sidoo kale lagu soo qabtay hub fudud iyo mid culus dadka la qabtay ayaa waxaa ku jira dad looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin ururada daacish iyo al-shabaab iyo dhowr dagaalyahan oo ajaanib ah oo argagixiso ah warbixin arintaas soo saartay hay-adda booliska caalamiga ah ee interpol waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan dadka la soo xirxiray ayaa lagu soo qabqabtay howlgallo ka dhacay siddeed waddan oo bariga afrika ku yaala waxaa howlgalkan iska kaashaday hay-adda booliska caalamiga ah ee interpol iyo hay-adda booliska afrika ee afribol howlgalkan ayaa dhacay intii u dhexaysay bishii nofembar iyo disembar ee sanadkii tegey ee labada kun afar iyo labaatankii sida lagu sheegay qoraalka interbool ka soo baxay ujeeddada howlgalladan ayaa ahaa sidii loo ogaan lahaa loona soo qaban lahaa dadka lala xidhiirinayo argagixisada iyo xoojinta kontaroolada muhiimka ah ee xuduudaha caalamiga ah dalka kenya booliska ayaa soo xiray toddobiyo toban qof oo ay ku jiraan laba qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin daacish dhowr dagaalyahan oo ajnabi ah iyo kuwo kale oo ku lug lahaa maalgelinta argagixisada xagjiraynta iyo dacayadaha argagixisada booliska jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa xiray afar qof oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ciidamada kooxda fallaagada islaamiyiinta ah ee allied democratic forces a d f ee ka howlgala kongo iyo uganda iyo laba qof oo lala xiriiriyey ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay oo burburiyey gantaalo iyo aaladaha lidka taangiyada oo ay ka tageen kooxaha argagixisada looga shakisan yahay soomaaliya sida ay sheegtay interpol ciidamada dowladda ayaa qabtay saddex qof oo uu ku jiro nin looga shakisan yahay inuu bambaano u sameynayay cutub ka tirsan amniyaadka al-shabaab oo aasaasay walxaha qarxa oo ay la beegsanayeen hay-adaha ammaanka iyo milatariga ciidaysanayaasha kale ee la qabtay ayaa ahaa sarkaal ka tirsan al-shabaab kaasi oo la rumaysan yahay inuu bamgacmeedyo ku weeraray dhowr kontarool oo ay booliiska soomaaliya leeyihiin ciidamada ammaanka ee tanzaniya ayaa iyana xiray nin loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay isista mozambique iyo sidoo kale nin u dhashay uganda oo isku dayey inuu ku biiro kooxda argagixisada ah ee mozambique isagoo ah dagaalyahan argagixiso ajnabi ah howlgalka ka hor waddan kasta oo ka qayb qaadanayey waxa uu diyaariyey qorshe howleed lagu ururinayay xogta bartilmaameedyada la xiriira argagixisada oo ay ku jiraan shakhsiyaadka iyo meelaha la yaqaan ee ay ku sugan yihiin interbool iyo afribol waxay isku duba rideen oo ay falanqeeyeen xogtan waxayna la wadaageen dhammaan dalalka ka qaybgalayay howlgalkan taasoo fududaysay sida lagu sheegay qoraalka interbool isdhaafsiga xogaha dembiyada intii lagu guda jiray marxaladda xog ururinta ee howlgalka ayaa waddan walba wuxuu sameeyey baaritaano istaraatiiji ah iyo duulaan lagu qaaday goobo looga shakiyey in shakhsiyaadka la raadinayay ay ku dhuumanayeen boolisku waxay taageero gudaha ah ka heleen saraakiisha interpol iyo afribol kuwaas oo gacan ka geystay iskudubaridka saadka iyo falanqaynta xogta wakhtiga dhabta ah siriil gowd oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee adeegyada booliska ee interpol ayaa yidhi muuqaalka qallafsan ee bariga afrika oo lagu asteeyey xasilooni darro siyaasadeed xuduudo aan sugnayn iyo caqabado dhaqandhaqaale ayaa sii wada abuurista jawi ku habboon dhaqdhaqaaqa argagixisada maadaama kooxaani ay doonayaan inay ballaariyaan gaaritaankooda meelo ka baxsan agaga caadiga ah ee ay ka howlgalaan waxaa lama huraan ah buu yidhi in hay-adaha sharci fulinta ay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii ay uga hortegi lahaayeen khatarahaasi soo taraya natiijooyinkan wanaagsani waxay muujinayaan buu yidhi awoodda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada danjire jaleel jelba oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee afribol ayaa isna yidhi la dagaalanka argagixisanimada iyo dembiyada abaabulan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad midaysan oo hore u socota oo wax ka qabanaysa khataraha deg dega ah iyo baylaha qotada dheer ee awoodda siinaysa labadaba waxauu yidhi howlgalkani waxa uu muujinayaa doorka muhiimka ah ee iskaashiga caalamiga ah iyo isweydaarsiga xogta sirta ah ee lagu carqaladaynayo shabakadaha dembilayaasha iyo xakameynta iyo gabaadyada ay ku dhuntaan dadkaasi argagixisada waxauu intaasi ku daray in afribol ay u heelan tahay taageeridda dowladaha xubnaha ka ah horumarinta iskaashiga gobolka iyo kubcinta adeegsiga si kor loogu qaado badbaadada iyo xasiloonida waarta ee afrika oo dhan waxa uu yidhi amniga xuduudaha waa difaac adag oo dhanka argagixisada ah si loo xoojiyo amniga xuduudaha saraakiisha safka hore ee dhulka cirka iyo xuduudaha dekadaha ayaa la tababaray oo lagu qalabeeyey qalabka interpol mobile devices i m d s kuwaasoo siinaya fursad ay si dhaba u helaan xogaha interpol sida ay sheegtay interpol qalabkan ayaa ka kooban macluumaadka taariikhda shakhsig ahaaneed iyo dembiyada marka lagu daro faahfaahinta ku dhowaad boqol iyo soddon kun oo dagaalyahano shisheeye ah iyo sidoo kale malaayiin dokumentiyada safarada ah oo lumay ama laxaday oo ay adeegsadaan argagixisada muddadii shanta maalmood ahayd ee uu socday howlgalka amniga xuduudaha in ka badan siddeetan iyo siddeed kun oo hubin ah ayaa lagu sameeyey xogta macluumaadka ee interpol taasoo keentay in la ogaado shan iyo toban qof oo ku jira xogaha ay iswadaarsadeen booliska caalamiga ah dadkaasi oo loo haystay dembiyada sida musuq maasuqa kufsiga dilka dhaca hubaysan lacag dhaqista iyo dembiyada ka dhanka ah caruurta dalalka ka qaybgalaya howlgalka waxaa ka mid ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo jabuuti kenya mozambique soomaaliya south africa tanzania iyo uganda aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a khilaaf ayaa dhex maray madaxweynayaasha maraykanka iyo colombiya toddobaadkan kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku adkaystay in colombiya ay aqbasho muhaajiriinta laga tarxiilay maraykanka ee u dhashay dalkaasi wariyaha v o e da anita bawl ayaa warbixintan diyaarisay mowqifka adag ee madaxweyne donald trump ee ku saabsan socdaalka sharci darrada ah ayaa dhaliyey dood gudaha maraykanka ah iyo weliba caalamka iyada oo uu si cad u muujinayo qorshihiisa ah in muhaajiriinta ajnabiga ee sharci darrada ku jooga maraykanka dib loogu celiyo waddamadooda dalka guatemala ayaa dhowaan aqbalay koox muhaajiriin ah balse madaxweynaha colombiya gostaf betro ayaa toddobaadkan diiday laba diyaaradood oo kuwa militariga ah oo ay saarnaayeen muhaajiriin u dhashay colombiya oo laga tarxiilay maraykanka arrintan ayaa sababtay muran xooggan oo baraha bulshada ku dhex maray labada madaxweyne oo qoraallo kulul isku weydaarsaday baraha bulshada taasoo keentay hanjabaado cashuuraha ganacsiga ah hase yeeshee saacada kadib colombiya ayaa ogolaatay in ay aqbasho dadkaasi oo xitaa diyaaraddii madaxweynaha u dirtay si loo soo qaado dowladda madaxweyne trump ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu si cad uga hadlay mowqifkiisa intii uu ku jiray ololihii doorashada
to people around this world. If you are thinking about breaking the laws of the United States of America, you will be returned home.
madaxweyne trump waxa uu fariin adag u dirayaa dadka caalamka oo dhan haddii aad ku fikirto in aad jebiso sharciga maraykanka dib ayaa lagu celin doonaa waxaa lagu xiri doonaa oo waxaa lagugu samayn doonaa maxkamadayn ha isku imanin maraykanka adigoo aan sharci haysan wasiirka arrimaha dibadda ee colombia louis gilberto morello ayaa sheegay in wafdi uu dhowaan uu tegi doono washington si loo xaliyo arrintan iyo arrimo kale seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición waxaan sii wadi doonaa inaan qaabilno muwaadiniinta colombiya ee laga soo celinayo lagu soo celinayo dalkooda annagoo hubinayna in la ilaaliyo sharaftooda maadaama oo ay yihiin dad leh xuquuq mar la weydiiyey edi acevedo oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee wilson center ee dalkan maraykanka cidda ku guulaysatay khilaafkii toddobaadkan waxa uu yidhi waxaan aaminsannahay inay si cad u muuqato in madaxweyne donald trump iyo maraykankuba ay guulaysteen toddobaadkan arrintan ayaa si deg dega u dhacday iyadoo oo aan la marin hannaankii diblomaasiyadeed ee soo jireenka ahaa sida ay sheegayaan qaar ka mid a falanqeeyayaasha
through the Twitterverse and uh, without uh, apparently much consultation with diplomats or foreign ministries or sida ay arrintu ku soo baxday waxay ahayd si kadis ah oo habeenbarkii ah iyada oo la adeegsanayo baraha bulshada iyada oo aan la tashi badan lala sameynin diblomaasiyiinta ama wasaaradaha arrimaha dibadda taasoo abuurtay xaalado xiisad leh oo aan loo baahnayn miiska wadahadallada diblomaasiyiinta falanqeeyaashu waxa ay tilmaameen muhiimadda colombiya oo ah xulifo weyn oo aan naato ka tirsanayn islamarkaana dhoofisa bunka ubaxa iyo badeecooyin kale oo muhiim ah si kastaba hatee waxaa welwelka uu sii kordhayaa gaar ahaan labada dal maadaama oo wax soo saarka geedka kookaha ee colombiya ee laga sameeyo nooc ka mida daroogada halista ah uu si weyn kor ugu kacay dalkaasi taasoo adkeynaysa iskaashiga la dagaalanka daroogada madaxweyne trump wuxuu dhowaan u baahan doonaa inuu go-aan ka gaadho amniga iyo iskaashiga la dagaalanka daroogada ee uu la leeyahay colombiya taasi aniga waxay ila tahay inay noqon doonto dhibaatada xigta ee xiriirkooda soo wajihi doonta dhanka kale xiisadda ayaa isniintii shalay laga dareemay gudaha dalka colombiya kadib markii dad badan oo u dhashay dalkaasi ay tegeen safaaradda maraykanka si ay ballamaha fiisaha u buuxsadaan loo sheegay in ballamahoodii la joojiyey amaba la hakiyey
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a wasiirada arrimaha dibadda midooda yurub ayaa isku raacay in lasii wado cunuqabataynta ka dhanka ah ruushka ee lagu saaray duulaanka ukrain kadib balse la khafiifiyo qaar ka mid a cunuqabataynada ka dhanka ah dowladda suuriya maadaama xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi bashaar al asad xiriirka dalalka dhaca badda atlantika ee xilligan oo uu talada maraykanka qabtay donald trump iyo arrimo kale oo muhiim ah ayaa sidoo kale ku jiray ajandaha lisa bryant ayaa warkan kasoo dirtay baris waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan toddobaadyo ay hakad gelisay hungari ayaa ugu dambayntii soo afjarantay isniintii taasi oo midowda yurub u oggolaatay in lix bilood oo hor leh uu cusboonaysiiyo cunuqabataynada ka dhanka ah ruushka laakiin ra-iisul wasaaraha hungari victor orban oo loo arko inuu ku dhow yahay moscow ayaa taa beddelkeeda doonaya in ukrain ay iyana dib u furto dhuumaha gaaska ee taga bartamaha yurub kadib markii ay oggolaatay in heshiiskii qulqulka dhuumahaasi uu wakhtigiisu dhammaado midowda yurub ayaa sidoo kale gargaar u qoondeeyey baahida dhinaca tamarta ah ee dalka moldofa taasi oo yurub ay sheegtay in ruushka uu khatar ku hayo toddobiyo labaatanka xubnood ee midowda yurub ayaa u dhaqaaqay jiha taasi ka duwan marka laga hadlayo suuriya iyagoo ku heshiiyey in kor loo qaado gargaarka bini'aadannimo lana fududeeyo cunuqabataynada qaarkood wakhtigan uu dalku yeeshay hoggaan cusub waa tan madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub kaya kalas tani waxa ay kor u qaadi kartaa dhaqaalaha suuriya waxayna ka caawin kartaa in waddanku uu dib cagihiisa ugu istaago wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad al-shaybaani ayaa ku tilmaamay go'aanka midowda yurub tallaabo wanaagsan wasiirada arrimaha dibadda ee yurub ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo kale oo xasaasi ah laga bilaabo xabadjoojinta ghaza ilaa iiraan iyo colaadda ka taagan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo mowduuc kale oo muhiim ah ayaa ahaa xidhiirka maamulka cusub ee trump mar kale waa tan madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub kaya kalas iyadoo uu maraykanku u wareegayo hab sida macaamil ganacsi ah yurub waxa ay u baahan tahay inay isku duubnaato waan xoog badan nahay marka aan midowno taasina waxa ay ahayd aragtida uu qabay qof walba kalas ayaa ku tilmaamtay washington inay tahay saaxiibka ugu dhow ee yurub laakiin xiisado ayaa ka dhashay ganacsiga kharashka lagu bixiyo ciidamada iyo sidoo kale greenland kadib markii madaxweyne trump uu muujiyey inuu doonayo inuu la wareego dhulkaasi waatan mar kale kalas kama xaajoonayno greenland dabcan waxa aan taageeraynaa dalka xubinta naga ah ee denmark iyo ismaamulkeeda greenland kalas ayaa sidoo kale xustay siyaabo badan ee midowda yurub iyo maraykanku ay isugu xiran yihiin laakiin waxa ay sheegtay in yurub ay u baahan tahay inay tixgeliso awooddeeda marka ay wada hadallo la yeelanayso saaxiibadeeda iyo sidoo kale cadowgeedaba
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir oo inala socodsiinayo warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalalka caalamka ayaa filaya deganaansho la'aan dhaqaale xilli madaxweynaha xilka maraykanka donald trump uu ku hanjabayo tacriifado culculus gaar ahaan kuwa uu saaro dalka shiinaha sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o da bill gaalo oo ku sugan magaalada siyool ee koonfurta kuuriya hubaan la'aantan ayaa dalal iyo shirkado badan ka dhigtay kuwa garanla sidii ay ula tacaali lahaayeen intii lagu guda jiray afartii sane ee hore donald trump waxa uu tacriifado waaweyn ku soo rogay dalka shiinaha arrintaasi oo ruxday dhaqaalihii dunida haddaba ka hor imaanshihiisa aqalka cad mar kale waxa uu ku hanjabay soo rogidda tacriifado waaweyn oo ah boqolkiiba toban badeecadaha dibadda laga keeno iyo boqolkiiba lixdan kuwa shiinaha ka yimaada inkastoo shiinuhu aanu weli ka hadal hanjabaadaha trump laakiin waxa uu ka digay xiisado ganacsi oo hor leh mawning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha 呃，关于你的第一个问题，首先我们不回答这个假设性的问题。 但 kama 作为原 jawaabayno 则 su'aalaha bal ka soo qaad haddiida ku salaysan laakiin aan ku celiyo ma jiri doono qof guuraysanaya marka laga hadlayo dagaalka dhaqaalaha adduunyaduna kama faa'iidayso tacriifad kasta waxay dhaawici kartaa dalalka u dhaqaalahoodu waxdhoofinta ku salaysan yahay hase yeeshee dagaal ganacsi oo weyn oo dhex mara maraykanka iyo shiinuhu fursado ayuu abuuri karaa dalal badan ayaa ka faa'iiday markii wax soo saarku uu ka wareegay shiinaha wasiirka ganacsiga ee thailand bichai natipran ayaa dhowaan v o a u sheegay in dalkiisa ay u soo wareegeen shirkado waaweyn oo markii hore deganaa dalka shiinaha ที่จะทำให้เราประคองต ัวเองได้ ผมกลับมองว่าปัญหาต่างๆ ที่จะเกิด waa in awood aan u helnaa sidii aan uga badbaadi lahayn run ahaan anigu dhibaatooyinka waxaan u arkaa fursad ay tailand helayso waxaan rumaysanahay in waddankayagu uu dal walba u noqon karo goob ganacsi hannaankan ayaase khatartiisa leh dalal badan oo ah kuwa ka faa'iideen shirkaduhu ay shiinaha ka soo wareegaan ayaa hadda si weyn ugu tiirsan inay maraykanka wax u soo dhoofiyaan arrintaas oo iyaga ka dhigaysa kuwa sidii hore uga nugul tacriifado aan wax kala saaraynin oo uu trump soo rogo walwalku wuu dhaafsiisan yahay dalalka maraykanka aadka ula ganacsada dhinaca asiya afrika halkaas oo la ganacsiga maraykanku uu kooban yahay tacriifado badani aad bay xaaladda u sii xumayn karaan sida uu sheegayo melvin foot oo ah madaxa hay-adda constituency for africa We talk about manufacturing. If we're talking about uh, production of uh, produce, uh, pineapples, and uh, coming to the U.S. market, it's haddii gonna aan ka hadalno wax soo saarka warshadaha haddii aan ka hadalno wax soo saarka beeraha sida cananaaska in suuqyada maraykanka uu tagaa aad bay u adkaan doontaa marka rajo wanaagsan kama qabo dagaal dhaqaale oo dhex mara maraykanka iyo afrika waa marka laga hadlayo haddii tacriifadaha la kordhiyo hubaan la'aanta badankeedu waxay ka imanaysaa trump oo aan la saadaalin karin xilligiisii hore waxaa tacriifad baan soo rogayaada u adeegsan jiray si uu ugu gorgortamo inta aanu dal kale heshiis dhaqaale la gelin waa kan jayan menon oo ka tirsan macadka daraasaadka ee koonfur bari asia Trump is um, not actually not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's what he, uh, you know, likes to. pre- Uh, uh, pre- trump ma present aha kuwa wax himself isku as, kooba you know, the art of waxay la deal tahay and waa all nin that.
heshiis wax So he likes isweydaarsi free trade raadinaya agreements.
waa sidaas sida uu doonayo inuu isu soo bandhigo marka waxa uu jecel yahay ganacsi xor ah oo isagu kaalin ku leeyahay menon ayaa sheegay in dalalka uu trump beegsanayaa ay heshiisyo cusub u soo bandhigi karaan intii ay tacriifadaha la saaray kuwo kale uga jawaabi lahaayeen arrintaas oo iyaga iyo dhaqaalaha dunidaba dhaawacaysa soo jeedinada trump kulligood ma wada aha kuwo sii kordhinaya in maraykanku uu noqdo mid isaga uun wax isku kooba trump waxaa kale oo uu soo jeediyey in dib looga noqdo kabidda dhaqaale ee lagu samaynayo baabuurta korontada ku shaqaysa oo uu meelmariyey madaxweyne joe biden waa kan mar kale jayant menon He's already called them, you know, silly uh, in a po- podcast with uh, Joe Rogan. So he's probably going to.
arrintan waxa uu ku uh, sheegay roll mid them xun back.
maruu marti ku ahaa And that's a boodhkastka positive, jay rogan right, in marka terms of waxay the u eg tahay inuu ka distortion noqon doono marka taasina waxay u wanaagsan tahay mugdigii galay dhaqaalaha dunida waxaa jira khataro iyo fursado xilli dunidu ay isku dayayso inay ogaato sidii ay ula tacaali lahayd soo noqoshada madaxweynaha aan la saadaalin karin ee maraykanka donald trump
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhowaada dooda gaaban
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne ku soo laablaaban fatahaad uu ku sameeyey webiga shabeelle mid ka mid ah xaafadaha magaalada dhallinyaro isxilqaamay ayaa meelaha uu webiga ka fataho waxay ku guulaysteen in fatahaadii ugu dambeysay xaafadaasi aan laga barakicin haddaba haddii ay dhallinyarada isu tagaan awood ma u leeyihiin in magaalada beledweyne ay fatahaadda ka hor tagaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed maxamed yuusuf afhayeenka ururka dhallinyarada iscilqaan iyo aqoon-yahan cabdulaahi cali faarax hadalka waxaa ku horeynaya axmed maxamed yuusuf
waa run horta magaaladan beledweyniga xarunta gobolka hiiraan waa kusoo noqnoqotay fatahaadda wax walbana horseedin haddaanan loo meeldayin waxawaaye dhibaatadeeda leedahay wax walba oo dhibaato lena waxawaaye dhibaatadeeda waa laga badbaadi karaa haddii la iskaashado wax walba tan gacmo wada jir wax ku qabtaan haddii micnaha quwad kale aan la raadin adiga quwaddaada adiga aad wax ku daydo waxaas waa ku qaban kartaa dhalinyarada ururka dhalinyarada isxilqaanna waxaa waaye ururka hadda maanta magaalada beledweyne ka dhaqdhaqaaqo ee waxyaabo badan ka qabtay waxaan ilaahay subxaana watacaala kaga mahadinaynaa xikmadeenna iyo aqligeenna ilaahay oo nagu siiyey inaan xaafadeenna aan badbaadino biyihii aan ka badbaadino ilaahay nagu kalmeyaan ku mahadcelinayna dhalinyaradana waxaan leeyahay dhalinyarada in ay isqabsadaan gacmaha ay isqabsadaan cidna uma maqno ceelna uma qodno waxna waa qaban karnaa haddii aan isku tagno waa mahadsan tahay cabdulaahi cali faarax dhankaada run ahaantii isxilqaanku waa wax horta aada u wanaagsan laakiin su-aasha taagana waxay tahay maanta ma ku filannahay inaan ka hortagno fatahaadda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo wax badan ee soo lolaabatay runtii waxaas leeyahay urur markii loo fiiriyo ama dhallinyaro meel iskugu tagtay waxaad moodaa xoogaa inaysan ku filnayn biyo ay xiri karaan sababtoo biyahan waa wax guud oo maxaan ku radahay nolosha guudna la qabsaday waana wax national level la yirahdo lagu qaban karo dowlado ay samayn karaan waay urur iyo dad maxaan ku radaa yara inay samayn karaan aaminsana aniga
waa mahadsan tahay cabdulaahi axmed sidaa maqlaysa cabdulaahi wuxuu leeyahay dhallinyarada kuma filna awoodda iyo waxa la raba in la qabto waa ay ka badan tahay dhallinyarada waxay qaban karaan
haddii si loo fiiri waa ka badanta haddaa si loo fiirina kama badno sidaan ogsoonnahayna soomaaliya dadka xorriyaddeeda usoo dagaalamay saddex iyo toban qofood ay ka mid ahaayeen oo dhallinyaro ah oo aqoon lahayn maantan annaga aqoonaan leenahay wax waa barannay dhaqaalo waa haysanaa nin aan maanta haddii oo jeebkiisa wax ka raadiyo wax ka waaynayo naguma jiro bilxaqiiqatan bal nin aqoon leh iyo nin aqoon lahayn ninkii aqoonta lahayna wax qabtay nin aqoon lahaynna nin aqoon lehna wax ma qabanin meel misla gashaa kii aqoon la-aantee wax qabtoo soomaaliya xurriyaddeeda usoo halgamay oo dhallinyaradan ahay maxaan lahay s y l waa lagu wada raaya hadda annagaan kusoo gaarin xitaa taariikhday ku qoran tahay magacii musiibo maalinee baxdaa hadlahay nimankaas magacii waa u baxda oo u hirgashay waxayna ahayn dadaan dhaqaale haynin cilmi aanan haynin hadduu ilaahay kuu hidmaayo shaqana aan haysanin micnaha aanan ilbax saasna aan ahayn hadda annaga ilbaxaan nahay wax walbeeto waxaa waaye waa laga fujoognaa karaa marka waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inaan aniga wax aan qaban karno
waa mahadsantaha axmed cabdulaahi sidaa maqlaysid axmed wuxuu leeyahay dhallinyarada maanta fursad iyo waxay haystaan iyo farsama waa heli karaan
dhalinyarada uu walaalkii usoo qaatay tusaalaha s y l dad waxay ahaayeen tirayar laakiin isku xiran oo waxay ahaayeen tayo leh aniga ma aaminsani dad dhallinyaraha oo beledweyne joogo oo maxaan ku dhahay xilligan joogo inay intay biyahan xirayna intay dhahaan ay jawaano soo qaadaan ay dhahaan webigan xiraynaa webigan runtii wuxuu u baahan yahay shaqooyin midda ay haayaan ka weyn oo markii laga tago mid gobol mid qaranay tagaysaa markii loo baahdo waxayna u baahan tahay hadda saa maqlaynaba waxaa jirtay in biyaha la xiray malaayiin doolarna lagu xiray wax ka soo xasanaaday mara dadku waa sii guura waana soo guura mar kastaba marka waxaa isleeyahay biyahan waa biyo musiibo ah waa biyo guud waxaan isleeyahay waxa keliyaho lagu celin karo waxay tahay waa wax qaran oo dowlad inay soo farageliso dowlad ista maahane wax urur iyo dad isku taga iyo midna ay samayn karaan ita heer gobol xataa ay samayn karaan maaha hadda biyihii sidii ay ahaayeen biyo yaroo laciifay ahaayeen biyaha hadda la sheegayna aaday u yaraayeen xaafadaha magaalada beledweyne boqolkiiba siddeetan waa la deganaay wax yaroo ku guro keliyaashii iyo meelihii iyo waadiyaasha ka imaanayeen ayaa baxay marka biyo biyo aad ay celiyaan ma ahan biyaha dayrtii hore celilayan hadday wax celin karaan walaalahay waa mahadsantahay axmeddee waa maqlaysaa biyaha waxaa la yidhi fatahaaddan biyo badanba maba aheenoo dadka qaar ayagoon laga celinayn iska fadhiya haddii maanta annaga aan dhihi lahayn guuga biyo fiican roob fiican madii inaan dhihi lahayn bilxaqiiqatan adigaba waa ka warqabtaa xuseenow xaafadda buundooyin xaafadaha loogu horqaxay ka mid ahaa jirtay xaafadaha ugu horeeyo markii laga reebo xaafadda dhagaxjibisa oo keliga ku yaallo markii laga reebo xaafadda labaad ee kacaysa waxay ahayd buundaweyn ahayd buundaweyn maanta in micnaha hal xaafadoo laga qaxay aysan jad iska cabsaday oo micnaha ays dheheen ne waxaan dhallinyarada inay haayaan ama ay idinku soo humaano habeen maday idinku soo butaacaan is dheheen ma ogi boqolkiiba sagaashan iyo sideed xaafadda waa la deganay oo seef ay ahayd saddexda xaafadoo kaleet waa laga qaxay xawataako waa laga qaxay bu- kooshin waa laga qaxay holwadaag waa laga qaxay marka buundaweyn xaafadda keliya haddana magaca xaafadda magaalada beledweyn u haysata xaafad soshiyaal ah oo bulsho ah ay tahay cid ka qaxda ma lahan populationka magaalada beledweyn haddii la fiiriyo buundaweyna u badan waxay dhalinyada waxay dhalinyada qabteen in la hagrada ma aha qofka bini'aadanka waxaa yidhi qofka waxaa la yidhi geedkii maalin aa harsataba galladu kugu leeyahay alleh annaga maanta galladan ka mudannahay dadka inay wicnaha wax waxaas aa qabana in ugu taageeraan ugu dhiirigeliyaan dhiirigelintana sembir waxay caddaynaysaa meeshaa shalay joogtay meel ka badan inaa gaartid marka waxaan aaminsannahay jawaan biyo lagu celiya iska dhaafe inaan weliga dhan leexi karnaa aaminsannaha haddaan dhallinyaranahay oo isku tagno iskaashanno dhiirigelin haddaa helno fan xitaa looma baahna magaalada beledweyne fankeeda ayadaa baxsan karto bilxaqiiqatan haddii xaqiiqda laga hadlo waa waa mahadsan tahay cabdulaahi hay waa maqlaysaa axmed waa maqlaysaa axmed siduu hadal ku dhigaya haa waa mahadsan axmed maxamed yuusuf ee, run ahaantii horta biyahan biyo maanta bilowday ee, ma ahan ee, waa biyo ilaa iyo sagaashan iyo koodii magaalada beledweyne aad ugu soo qulqulaya oo ku socdo waaye ee, maalinba heeray soo marayeen waxaa la gaaray hadda sanadkii inay yimaadaan ee, saddex mar amaba laba mar ay yimaadaan ee, taasoo sababaysa webiga gudihiisa inuu maxaan ku rahdaah u baahan yahay in aad loo qodo ilaa iyo iska dhaaf beledweyne ilaa etoobiya wuxuu rabaa in laga sameeyo maxaan ku rahdahay biyo xireen oo biyaha markii loo baahdana ee la isticmaalo meel lagu leexiyo markaan la rabina hadda webiga si siman ay u qaadaan laakiin walaalkay carituur iyo maxaan ku raha bacaad meel lagu shubo iyo wax hadda micnaha ay soo kordhinayso haba yaraatee ma jiraan Ee, jawaano dad masaakiina laga aruuriyey oo xaafad laga keenayna biyaha lagu xiraa leeyahayna waxaada weyn oo ay soo kordhinayso ma lahan magaaladan biyaha way la qabsatay Ee, qofka beledweyne jooga dhaqaale ahaanna markii biyaha soo dhow yihiin waxa inuu sii guuraayo iyo inuu soo guuraayo laba jaroba uu sii socdo moogiye markii biyo la sheego waxaa jira hadda adduunka waa la hormaray waxaa jira awareness fara badan oo ilaa etoobiya ka imaana wacyigeline wacyigelintaas markii lasii maqlaayo ama biyaha soo baxi laho dadka qaar xaafadaha biyaha waa usii bannaayaan dabcan biyana waa marti laakiin biyahan waxay u baahan yihiin qorsho fagi u baahan yihiin maanta biyo jawaan lagu celi kara maaha
Ee, waa mahadsan tahay axmed waa soo gabagabeynaynaa dadaalaa samayseen kan dhallinyar ahaan ee, is- isxilqaan Ee, maxaa is leedahay mustaqbalka ama sanadaha soo socda xaggee aad hiigsanaysaan oo is leedihiin waa gaari kartaan Ee, horta waxa la hiigsadaa waa la gaaraa xuseenow ururkaana meeshu hadda kasoo bilaabay biyahan keliya maahan Ee, magaaladan beledweynena waa layska warhayaa ururkan urur soo shaqeeyo ilaa iyo muddo lix sano soo shaqeynaya waaye wax hay-ad ah uu ku tiirsanaya ama maamul uu ku tiirsanaya ama dowlad uu ku tiirsanaya ma lahan wuxuu jeebkiisa ka qaaday iyo walaal muxsin wuxuu ka qaado wuxuu ku qabanayay Ee, waxaan haddan rajaynaynaa reer beledweyne ayaga ilaahay qalbiga ka qaada horta awalan qalbiga allah usoo celiyo haddii ay isku tashadaan yoomiya haddii nus dollar xaafad walba laga qaado i believe waxaan aaminsanahay xaafad walbaba calaa qoys qof hadda iyadoon laga qaadin calaa qoys wax nus dollar yoomiye laga qaado waxaan aaminsanahay in webigan dhan asiga dhan aan iska lixi karno waxaa noo furan waddadan waxaa noo furan maxaa la yidhahdaa ii sheeg faafka maraa noo furan qoraxsan dhinacaasi waxaa noo furan maxaa la lahayo farlibax xigta meel ahaa noo furan webiga dhan waa iska lixi karnaa haddii aan annaga aqligeena kaashana maalkeena annagana aan is aamino bilxaqiiqatan balse waxaad soomaalidii waxaa noqotayba micnaha qofkii wax qabanayaba asiga budget ku qaadanaya ani maxaan ka helaa adigana marka adiga dhibaatada kugu sugan nus dollarkii maalinta laga qaadi lahay biibaxada markaa kuuriyo saddex boqoloo doolar ku dhowaada ku guuraysaa markaa soo noqonaysa saddex boqoloo doolar ku dhowaada ku guuraysaa baahida aa qabtidna micnaha ma noqonaysa midaan keliya ma noqonaysabo inta gurigaada biilo jirta ka badana biilinaya waa waa naqaana anaga biibaxa waxay tahay marka waxaan hiigsanaynaa insha allahu tacaala aanan rajaynaynaa meeshaan hadda taagannaha meel ka badan inaan gaarno lalama hadi doonana insha allahu tacaala waa mahadsan tahay Ee, cabdulaahi cali faarax ee, ugu dambeyn maxaa is leedahay dhallinyarada haddii ay isu tagaan ama haddii ay sameeyaan dadaal iyo isku xirnaan waxa laga fili karo Ee, waa mahadsan tahay walaalkay Ee, dhallinyarada markay isku tagaan horta ee, waa quwad jirto oo lama dhayeelsan karo ee, waa dad wax qaban karo laakiin ee, shaqooyinka ay qaban karaan iyo midaan wax isku dhow oo laisba bardhigi karo maanta ma ahan shaqooyinkan hadda beledweyne hadda ka hor xisaab xir la sameeyey waxaa la sheegay biyaha inay ku baxeen hal milyan oo dollar hal milyan oo dollar marka biyo ay ku baxeen oo la xiri waayo dadkii weli ay sii barakacaan marka walaalkay biyaha waa la xirin karaa laakiin waxaa loo xiri karaa markii awood dowladeed iyo awood qaran ay meesha ay soo gasho biyahaas dhammaan waa la xiri karaa laakiin biyo maanta oo jawaan iyo maxaan ku rahdaa carro meel la tuuri lagu xiri karo inaba maahan iyo matoor generator la keeno la yidhahda cidaan biyo ka celinaynaa wax ay soo kordhinayso micna ma lahan Ee, dhallinyaradana waxay hadda awoodi karta maahan waayo dhallinyarada maanta ee, waxay samayn karaan wax walba oo yacni wanaaga waa samayn karaan oo taas ku dhaliili maayo oo waa ku bogaadina laakiin biyaha markay soo gaarto arrinta biyaha waa arrin ka weyn midda dhallinyarada ah waa arrin u baahan ee, dalka maxaan ku raha guud ahaantiis biyo laga xiro laakiin uma baahna in maanta halkaas ay dhahaan dhallinyarada biyo xirayn ay dhahaan maaha
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan axmed maxamed yuusuf afhayeenka ururka dhallinyarada iscilqaan iyo cabdulaahi cali faarax oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada beledweyne inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
abanbarta u dallanaho duwoy kalgacaylka ula darise dareen ku rabo ku doorbidayaa wixii dembi dhacay indhaha ka dadee daniyo carrabaa isdiidi kare abandarta u dallanaho duwoy kalgacaylka ula darise dareen ku rabo ku doorbidayaa wixii dembi dhacay indhaha ka dadee daniyo carrabaa isdiidi kare intaa dudilayd anaa dagane dadnimaa sharafle macaani dawe dadnimaa sharafle macaani dawe intaa dudilayd anaa dagane dadnimaa sharafle macaani dawe dadnimaa sharafle macaani dawe adaa dookhiyo naftayda dabro labtayda dagoo dabiibe wadnaha jacayl digashiyo danqaab makayee duliya samir yeelaa dahabe daniyo carrabaa isdiidi kare adaa dookhiyo naftayda dabro abtayda dagoo dabiibe wadnaha jacayl digashiyo danqaab makayee duliya samir yeeloo dahabe daniyo carraba isdiidi kare intaa dudiraydanaa dagane dadnimaa sharaf leh macaani dawe ما شرف ليك معاندوي انت دودي لي انا دغني ضدني ما شرف ليك معاندوي ضدني ما شرف ليك بيبي وي ها ها انت دودي لي انا دغني
heeskaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaanba hadda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo dudilay anaa dagane dadnimaa sharaf leh